subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha oktoobar waa toddobo sannadka ka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyooankiyoaaaoanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barhka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aad idaacadayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay ciidanka dowladda federaalka ee jooga qaybo ka mida maamul goboleedka jubbaland maanta gobernatooraha gobolka gado wuxuu la mid yahay yaasir carafaad dowladdii bannaanjoogga ahayd ee yaasir carafaad sidiisiiu marra meel istaagaa waayu ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo inay shabaab la dagaalamaan iska daaya sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle iyo weliba xaaladaha amniga ee halkaasi ka jira weerar la sheegay inay ku lug lahayd kooxda al-shabaab oo ka dhacay waqooyi bari kenya iyo xiriirka ka dhexeeya xanuunka covid iyo xanuunada maanka ku dhaca hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreynaya warkii caalamku noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sandheere maalin kadib markii uu ka soo baxay isbitaal militari oo ku yaala duleedka magaaladan washington kadib markii uu qaaday cudurka dilaaga ah ee covid -19 ayuu madaxweynaha mareykanka donald trump talaadadii sheegay in uu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeelan doono ninka kula tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha dambe joe biden qoraal uu maqribnimadii xalay soo dhigay bartiisa twitter ayuu madaxweyne trump ku sheegay inuu doonayo ka qaybgalka dooda shan iyo tobanka bishan ka dhici doonta magaalada miami taas oo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn trump ayaa khamiistii hore ku dhawaaqay inuu haleelay cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka covid -19 jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka walter reid ee duleedka magaaladan washington hase yeeshee isniintii ayuu kasoo baxay kadib markii ay dhaqaatiirtiisa sheegeen inuu wanaagsan yahay ururka soo qaban qaabiya doodaha madaxtinimada mareykanka oo ah hay-ad madax bannaan ayaanan weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha maadaama hay-adda dowladda mareykanka ugu qaabilsan ka hortagga iyo xakameynta cudurada ee loo soo gaabiyo c d c ay horey u sheegtay in qofkii qaada xanuunka covid -19 uusan bulshada soo dhexgeli karin muddo u dhexeyso toban ilaa iyo labaatan maalmood dhinaca kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada joe biden ayaa xalay wariyaashu u sheegay in aanan la qaban dooda qorshaysan in ay dhex marto isaga iyo trump haddii madaxweynaha uu weli xilligaasi yahay mid qaba xanuunka covid -19 taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inay si iskood ah isu karantiileen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus war ka soo baxay waaxda difaaca mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyayaasha iskarantiilay ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida genaraal mag mille iyo ku-xigeenkiisa genaraal john hayton saraakiishan iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhowaan xarunta waaxda difaaca ee bentagonka kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha mareykanka admiraal charles rey kaas oo habeenkii ay talaadada soo galaysay xanuunka laga helay afhayeen u hadlay bentagonka oo lagu magacaabo jonathan hoffman ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee mareykanka laga qaaday talaadadii shalay tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus dhinaca kale stephen miller oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee aqalka cad ayaa xalay shaaciyey inuu qaaday xanuunka coronavirus taas oo ka dhigaysa qofkii ugu dambeeyey oo ka mid ah shaqaalaha aqalka cad oo laga sheego coronavirus dhegeystayaal warkii caalamka waana
aad iyo aad buu mahadsan nuur bakhaari oo warkii caalamka inala socotiinayey aan ku bilowna ee madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay magaalada kismaayo kadib shirkii arrimaha doorashada ee madaxda soomaalida ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya uu ugu baaqay in ciidamada ay geysay gobolka gedo ay kala baxdo doorashada ka hor kuwaas oo uu sheegay in ay burburinayaan maamuladii ka dhisnaa gobolka gedo khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi kasoo diray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shalay daah furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha ka taagan gobolka gado iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi kuwaasoo uu madaxweynuhu ku eedeeyey inay burburinayaan maamulkii ka dhisnaa gobolkaasi isagoo sidoo kale intaasi ku daray in ammaanka gobolka gedo uu xilligan xaalad halis ah ku jiro maanta gobolkii gedo mid la gelay shabaab baa gacanta ku haya gobolkii gada maamulkii gobolka gada maanta kulligood kismaayay joogaan guddoomiyihii gobolkaa fadhiya waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowlihii amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqe isagoo ku maqan ka soo tegey guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto maanta gubernatooraha gobolka gado wuxuu la mid yahay yaasir carafaad dowladdii bannaanjoogga ahayd ee yaasir carafaad sidiisiibu marra meel istaagaa waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo inay shabaab la dagaalamaan iska daaya sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan gobolka gado dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu waxaan u malay baar dheeraha ugu dambaysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta halka qof ee mas-uulkaa keligii intuu baabuurkiisa qaato oo beled xaawo ka soo baxo oo uu doolow tago oo uu ka sii socdo iyuu luuq tagayo oo isla habeennimada uu ka soo noqonayn maanta ma dhacaysaa middaasi ciidankii nabadgelyada joogay intii la burburiyey baa qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la ysaga dhigay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka gado si ay gobolka uga dhacdo doorashada heer federaal laakiin haddii ay sidaasi dhicinna ay adkaan doonto inay doorasho ka dhacdo gobolkaasi haddii markaa ay noqotay filitaan la filayey in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas horta waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhani doorashada la qabanayo staytka awoodda ule inuu qabto waa doorasho feer federaala guddiga doorashada la samaynayo waa koob iyo toban ay sideed leeyahay staytku uu leeyahay amniga doorashada iyo qabashadeed iyo meesha lagu qabanaya isagaale haddaan garbaharray tegayno oo lagu qabanayo waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa waxaan rajaynayaa dowladda federaalka ah intaa ka horaysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto maamuladii gobolka ku jirana ay ku soo celin doonto haddaydaasi dhicdeeda laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sunnadda kuraasta loo yeelaya inay loo socondo waxa uu sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu sheegay in sababta arrimaha gobolka gado aysan uga hadlin muddadii ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ee muqdisho ay tahay arrintaas ka weyn oo hortaalay oo laga sugayey inay go'aan ka gaaraan madaxda soomaalida taasoo ahayd masiirka dalka iyo arrimaha doorashada markaan kismaayo ka tageen xamar ka degay waxay ahayd doodaydu gobolka gada haddaan xal laga gaadhin shirkaa kama qaybgelay laakiin waxaay hor yaallaan waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan idhaahdo taa haddayna dhicin middaasi ma dhacayso waxaa hallaabaysa tii guud ee soomaalida teenna innagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa dadka dhulka deganna way degan yihiin waa runtii qolada kaabooni deganadii anaaba aqaana wax la tiriya hadda uma baana reer jubbalandna way isyaqaanaan sida loo degan yahana way isyaqaanaan laakiin danyar baa laga arkay dantaas inay fulaysay inayna fulayn waa su-aal kale khadar maxamuud xareed v o a nairobi
koox lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday gaadhi basa oo kusii jeeday magaalada nairobi ee dalka kenya weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa siddeed qof oo ka tirsan rakaabkii baska saarnaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada gaarisa ka soo diray waryaheena maxamed faarax shiree inta la xaqiijiya sideed qof ayaa ku dhaawacantay weerar ay ku soo qaadeen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab gaari bas oo ku dhex safraya koonfurta ismaamulka mandheera kooxdan ayaa weerarka xilliga ay ku soo qaadayeen gaarigan waxaa saarnaa dad aad u fara badan wuxuuna gaarigan ahaa mid ku soo socday magaalada nairobi kana soo kici timay magaalada mandheera weerarkana waxay ugu geysteen inta u dhexaysa deegaanka qutilo iyo ceelwaaq ilawareedyo kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o eda ay la hadashay waxay sheegayaan ragga weerarkaasi soo qaaday qiyaas ahaan iskuelcelis lagu qiyaasay ilaa sideed iyo toddoba ka mid ah koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab astaamaha kooxdaasina dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ay lahaayeen waxaa sidaasi v o eda u xaqiijiyey dad ka mida dadka baskaasi saarna oo magacooda iyo muuqaalkooduba in la baahiye ka gaabsaday joshua kitak waa gudoomiye ku-xigeenka kauntiga mandheera oo saxaafadda sidoo kale la hadlaya waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka ceelwaq iyo kutiilo deegaanka dhambasiti gaarigii baska ahaana haatan loo jiiday deegaanka ceelwaq halkaasoo bukaanada ah isbitaalka degmada ceelwaq lagu dabiibayo master joshua ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga haatan ay ku daba jireen baaritaannan ay ka samaynayaan cidda ku lug laheyd ama xiriirka la laheyd ama samaysay weerarkaasi inay gacanta kusoo dhigaan wuxuuna uga tacsiiyey dadkii baskaasi ku dhaawacmay xiriiro kala duwan oo la sameeyey dad ehela u ahaa ama xiriir dhowla lahaa dadka baskaasi sarnaya waxay sheegeen in afar ka mida dadka dhaawacyadaasi ay soo gaareen dhaawacyo ay yihiin halisa xaalado adagna haatan ay ku haysato isbitaalka degmada ceelwaq waxayna dalbadeen gurmad degdeg in loo sameeyo dadkaasi dhaawacyadu haatan haliska yihiin rabshadaha iyo weerarada noocan oo kale ay kooxda al-shabaab kusoo qaaday inta u dhexaysa deegaanka ceelwaq ilaa mandheera ama guud ahaan degmooyinka saaran xuduuda dalkani kenya soomaaliya ay la wadaagto waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer si gaadma oga dhacaya gobolkan dhaawacyo iyo dhibaatooyin kala duwanna waxay mar walba soo gaarsiinayeen shacabka ku dhaqan gobolkani dowladda had iyo jeer sidoo kale waxay fashilisaa dhacdooyin kala duwan oo kooxdaasi ay ka geysan leen gudaha dalkani kenya waxayna ku sheegtaa in ay yihiin kuwa bakhtiya nasiiba weerarada haatan ay dadka ku qaadayaan halisna ku ah nolosha dadka deegaankan ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garisa
madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ka hor yimid jadwalka guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabelle tallaabada madaxweynaha ayaa timid kadib markii uu guddiga soo bandhigay sida uu noqonayo jadwalka soo xulista ee xildhibaanada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda ee hirshabelle xuseen xasan dhaqane guddiga ayaa soo saaray habraaca soo xulidda xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabelle ka hor intii aanu ka soo horjeesan madaxweyne waare siyaad maxamuud isaaq afhayeenka guddiga ayaa warbaahinta u akhriyey habraaca ay soo diyaariyeen guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo idmaday islamarkaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka wuxuu soo saaray jadwalka guud jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle kow jadwalka shaqo ee guddiga kow soo dhoweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka taasoo loo asteeyey siddeedda ilaa iyo shan iyo tobanka oktoobar labada kun iyo labaatanka labo dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada hirshabelle waxaa loo asteeyey lix iyo tobanka ilaa iyo labaatanka oktoobar labada kun iyo labaatanka saddex diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa loo asteeyey labaatan iyo kow ilaa labaatan iyo shan oktoobar labada kun iyo labaatanka afar xalinta khilaafaadka ee la xiriiro liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyey ka ilaa eeaanka oktoobar shan xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey kow iyo soddonka oktoobar labadakuniyolabaatanka lix kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey kow nofembar labada kun iyo labaatanka toddobo doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey shanta nofembar ilaa iyo tobanka nofembar labada kun iyo labaatanka madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa guddiga ku eedeeyey ilaa afar qodob oo ay ka mid tahay in guddiga aanu qayb ka ahayn dumar in habraaca guddiga uu soo gudbiyey ay ka maqan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed in guddiga jadwalka soo saaray ay u baahan yihiin tababaro dheeraad ah iyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan xagga awood qaybsiga madaxweyne waare ayaa ugu dambeyn jadwalka guddiga ay soo saareen waxa uu ku tilmaamay mid xaaladda uga sii dari kara haddaba maxaa caqabad ah oo ka dhalan kara diidmada madaxweyne waare habraaca ay soo saareen guddiga culeys intee la eg ayaynu ku keeni kartaa howlihii maamulka hirshabeelle waxaan su-aashaasi hordhigay sheekh doon faarax oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dhismihii hirshabeelle ee hore xashan sheikh iyo wakhtigeedii wakhti badan ayay geliyeen maxaa yeelay ilaa sagaal bilood iyo sideed bilood maqan ayaa maaragta layska daba jiitamayey inkastoo la rabay wax badan oo in la qabta la rabay laga gaabiyey intaas ayaa maaragta caqabado fara badan loo arkayey haddana ayagu waxay islahaayeen intaa uun wax qanciya oo dhan walbay u socdeen laakiin wax uun way soo qabteenoo waxay dhiseen maamulkan hadda hirshabeelle magaciisu yahay haddana dibheshiisiintii iyo wax badan oo maaragta awood qaybsi fara badan ah mayna samayn markii laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo casiimadda oo labada gobol ay kala qaateen hadda haddane maanta jadwalka uu soo saaray guddiga cusub waxaan dhihi karaa asagane waa ka daro dibidhal qof kasta oo meeshaas waxgaraduna wuu dareemi karaa labaatan cisho in maanta lagu dhiso haddana hirshabeelle ee baarlamaankii labaad ah waxay la tahay inayna waxba ka soo baxayn dibheshiisiin lama samayn guddiga naftirkiisa ayaa maaragtay dad ay consern ka muujiyeen markii la keenayey talabaad haddaan usoo dhaafto madaxweynaha warqadda uu soo saaray asaga naftirkiisa ama waa kasoo horjeedaa ah laba qayboodba ma dhihi karo ma aragtidaydu anigu ma isiinayso inay wax ka jiraan sababtoo ah guddigan asigaa magacaabay haddana waxbuu un ka sheegay sidaa darteed marka haddii qalad jiro mashalow qadamanse maanta u qaldamay asaa soo saaray markuu soo saaray wuxuu sheegay hadda in guddiga ay ka maqan yihiin ururada haweenka oo haween loo bahan ya inay guddiga ka qayb qaataan inuu kusoo daray aheyd talabaad haddii wax jiraan inuu isagu saxay aheyd mahane inuu maaragtay ayagii uu dhiirigelin ama talooyin hadda dhiiba mayna ahayn haddii qalad jiro hata qaladka naftirkiisa guddiga gacantiisa ku kala diri kara inuu kala diray ahayd madaxweyne waare isaga ayaa guddiga soo magacaabay sagaal iyo labaatankii bishii agost warar soo baxayana waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ay qorsheenayaan in xilka madaxweynaha ay isu soo sharaxaan dadka siyaasadda odoroso ayaa waxay qabaan in kaalinta dowladda dhexe oo maqan mar walba ay xaalad foodo abuurmi karto haddii ay noqoto in hirshabeelle ay doorasho gasho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne isla arrimaha hirshabeelle ayaynu weli ku jirnaayeen maamulka hirshabeelle oo kaashanaya ciidanka milatariga ee soomaaliya ayaa howlgalla ka sameeyey deegaano ku yaala duleedka magaalada balacad oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca waqooyi ka jirta caasimada soomaaliya ee muqdisho meelaha ay ka mid tahay tuulada basraana waxaa ciidanku dagaal kula galay maleeshiyada al-shabaab wasiirka amniga maamulkaasi maxamed cabdiraxmaan khayre ayaa waxa uu sheegay in yoolka laga leeyahay howlgalladani uu yahay xaqiijinta amniga waddada xiriirisa jowhar iyo muqdisho ka hor intaan la gaadhin doorashada hirshabeelle iyo ta dowladda dhexe kuwaas oo hadda laysu diyaarinayo waxaa wasiir khayre uu u warramay wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow
sida aad la socotaa maalmihii lasoo dhaafay waxaan wadnay abaawul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada ee guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle waayihii dambe aan ka qeylinayna inay nimankan nabadiidka ah ay culeyskooda ay soo saareen taasoo yacni fududeysay weeraradii ka socday cadow lagula beegsanayay deegaanka andariskanaana dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose maadaama shabeellada hoose culeys ciidan laga soo saaray ayay nimankii usoo jabeen shabeellaha dhexe taa marka iyadoo laga jawaabaya labadii maalin ugu dambeysay waxaa weerar lagula ekeeyey deegaanada ay cadowga ay joogeen oo deegaanka ugu weynaa basro iyo duulooyinka hoos yimaado marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku ahaa basro iyo eeridaas labadii habeena lasoo dhaafeen ciidanka dowladda ayaa halkaasi ku sugan waana rajaynaynaa hadduu ilaa yaraado mustaqbalka siday gacanta usoo gashay inay ahaadaan deegaanadaas
hirshabelle hadda isku diyaarinaysa doorasho iyo dowladda dhexoo sidoo kale doorasho isku diyaarinayso oo ay jowharna suuragal ay tahay amaba ay ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka maxaa keenay in aad xilligan bilowdaan weerarada aad ku qaadaysaan deegaanadaasi waxyaabaha keenay dabcan xilli doorashaa la galayaa dad badan oo oo yacni daneynaya inay mustaqbalka kuraas qabsadaan iyo dad raba inay codbixiyaal ah ayaa deegaanadaasi imaanaya maadaama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay doorashooyinka ay soo galeen ee noo tahay xilli doorasho waxaan markaa rabnaa inaan culeyska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan nimanka cadowgaana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ah ama xiliyada ay dadka shacabkaa isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraxyo iyo weeraro marka taasiaa u dhicinna waxaan rabnaa inaan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka culeyska amni darre ee kasoo wajahay nimankaas cadowga ah marka obereyshinkan wuxuu daba joogaa obereyshinka hadda aan kuu sheegay ee deegaanada kalo dariskana ka socdo oo lagu afjarayo guud ahaan dalka loogu afjarayo nimanka cadowga ah dhowaan waxaad la kulanteen ciidamada amisom taliyaashooda ugu sarsareeya idinkoo ka codsadeen ammaankaay gacanid iga siiyaan howlgalka hadda aad samaynaysaan amisom wax lugam ku leehi
amisom mar walba waxay caawiyaan dowladda soomaaliyeed guud ahaan howlgal walba ama oberation walba oo dhacayana inta badan way ka qayb qaataan laakiin hadda howlgalka socdo xooggiisa waxaa gacanta ku haya ciidanka soomaaliyeed guulaha la gaarina ayaga ayaa xooggeeda iska leh laakiin waan rajaynaynaa amisom xilli walba loo baahdo inay ka qayb qaadato horena ay uga qayb qaadato deegaanada inta badan gacanta aan ku helana waxaa gacanta naga geystay ama xag ciidan iyo xag awoodba amisom ayaa naga taageerto wada shaqayntana waa si guud maalin dhaweedna kulankeena wuxuu ku saabsanaa sidii si guud loogu wada shaqayn lahaa arrimaha amniga oo aan isla lafagurnay qaybna waa ka yahay obereshinada socdo hal deegaanna kuma ekaan doonaan deegaano badan ay obereshin ka bilaabi doonaan guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle meelo badanna waa rajaynaynaa waqhtiyada soo socda in aan dib usoo gacanta dowladda usoo guli doona haduu ilaa iraado
inaad sii joogtaan deegaanada aad sheegteen inaad gacanta ku dhigteen suuragal ma tahay oo aad sii haysaan mase awoodda ciidamadaasi inay meel qabsadaan oo ay sii hayaan ma lihidin
waxyaabaha xoogga la saar waxay ahayd meeshii la qabto in gacanta dowladda aysan dib ugu noqon nimanka cadowga ah oo ay gacanta dowladda ku jirto waxaan ognahay awoodda nimanka cadowga ah aad ayay u weeqantay mana jirto cudud ciidan oo hadirtaan magaalooyin furan kara marka maadaama weeraradooda ku dhufo ka dhaqaaq ay yihiin ciidanka dowladdana aad yani u hubaysay yihiin tababaro fiicanna ay haystaa ka tababar fiican yihiin ka yani saad iyo iyo qalab ay ka wanaagsan yihiin waxaan aaminsannahay in lasii hayn karo magaalo walboo la qabtan waxaa annagana u diyaarinay ciidamadii booliiska oo magaalooyinkaas hanan lahaa si loo gaarsiiyey asaasiyaadka iyo waxyaabihii dowladnimada lagu yaqaanay maamulkii iyo maxkamadihii iyo cadaaladii dhammaan in la gaarsiiyo booliiskana lagu wareejiyo marka waa rajaynaynaa meel walboo la qabto in gacanta dowladda ay kusii jirto kaasi waxauu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo u waramayey wariyahayga magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
xilli uu xanuunka coronavirus uu farabaas ku hayo meelo badan oo caalamka ka mid ah guud ahaan bulshooyinkana ay la soo diristay baqdin warwar dhaqaale iyo mid caafimaad ayaa waxa uu haddana si gaar ah uu u saameeyey dadka waayeelka ah shaqaalaha caafimaadka dadka xanuunada daranqaba iyo dadka la tacaalaya dhibaatooyinka caafimaadka maanka warbixin gaar ah oo uu saameyntaasi ku eegayo ayuu wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil nooga soo diray magaalada london xayiraadaha soo kordhay afka la xidhanayo dadkan kala fogaanaya iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo yaraaday waxa ay saameyn dheeraada ku yeesheen dad markoodii horeba uu haystay culays ku noolaa shaki maqlayay codad aan dadka kale maqlayn ama arkayay waxaan dadka kale u muuqan ayna ku adag tahay inay keligood istabaraan waa dadka ugu nugul bulsho kasta dor marwa saalax waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka maanka waxa ay sharxaysaa siyaabaha kala duwan ee uu xanuunka covid sagaal iyo toban u keeni karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka iyo calaamadaha lagu garto xanuunka covid nteen siyaabo badan saddex siyaabadood oo kala duwan ayuu qofka u saameyn karaa waxaa jira ah kow dhibaatooyin ka iman kara baqdinta zaa-idka ah ee qofku ka qabo cudurka laftarkiisa waxay keeni kartaa laba cuduroo kala jaaba ka ugu horeeya waa depression oo calaamadihiisa ay yihiin inuu qofku keli dareemo qulubsanaan joogta inuu qofku nolosha dhansan hurdadiisa yaraato ama badato cuntadiisu badato ama yaraato uu dareemo in rajo la-aan iyo awood li-i tanoo keeni karta inuu qofku noloshaba naco ama qodhiisaba jaro cudurka labaadee ka iman kara waa walaaca joogtada ah oo ay calaamadihiisu ka mid yihiin cabsi zaa-id ah iyo inuu qofka jirkiisa kasoo baxo calaamadaha baqdinta sida wadna wadna hoos oo xoog uu dhaqso u shaqeeya inuu gergariiro iyo dhidid waxa kale uu saameyn karaa waxa weyaan caafimaadka maanka waxa weyaan duruufaha xayreynta dhaqdhaqaaqa dadka taasoo dad badan u sababi karta in ay guriga kula jiraan dad gaboodfal kula dhaqaaqaya ay u badan yihiin caruurta iyo dumarka iyo inuu kala dareemo qofku weliba taas waxay saameysaa dadka waaweyn ama dadka keligood nool waxaa laga yaabaa inuu qofku ka tegay shaqadiisii ama laga ruqseeyay arrimahan oo dhami waxay saameynayaan caafimaadka maanka waxayna keeni karaan cuduradan hore usoo xusay daraasada ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa lagu sheegay in niyad jabka kelinimada isticmaalka maandooriyayaasha iyo dhib isgaadhsiinta shakhsiyadeed ay kor u socoto tani waxay culays ku tahay hay-adaha caafimaadka oo iminkaba la daaladhacaya xanuunka covid ee soo labakacleeyey haykal maxamed cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada bristol oo dhacda koonfurta galbeed ee dalkan britain waxa uu iga warramay saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay adeegyadii caafimaadka maanka ee loo fidin jiray bulshada gaar ahaana dadka soomaaliyeed magaalada uu degan yahay dadkii hore ula noolaa xanuunada dhimarku qorshayaashii nololeed ee lagu daryeeli jiray ama lagu saacidi jiray baa waxbadan iska bedeleen waad ogtahay waxaa la galay xidan iyo maarata meelo badan iyo nolosha adduunka wax badan isbedelaan oo sida lockdownkii la galay wadamada badankooda waxay saameyn ku yeelatay meelihii daawooyinka loo doonan jiray iyo daryeelka iyo dhaqdhaqaaqi loo sameyn jiray dadka maarata xanuunada dhimirka sidaad dee ka warqabto hay-adaha caafimaadka iyo ururada ka shaqeeya soo saarayeen warbixinada u dambeeyey waxaaba la saadaalinayaa inay mawjad badan oo mawjad sarreysa ama tiro sarreysa oo xanuunada dhimirka ah ay soo siyaadi doonto sanadaha la bilaha soo socda oo ah dad cusub oo maarata xanuunada dhimirka runtii ay saameyn doonaan waxaana arrimaha u sababa sida inta badan loo badinayo waa habnololeedkii bulshada oo wax badan iska bedeleen daraasada ay dhowaan soo saartay xarunta caafimaadka maanka ee u k waxaa lagu sheegay inay dhici karto in dad gaadhaya milyan barhkii ay la kulmaan nooc ka mid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka sababo la xidhiira covid sagaal iyo toban labada sannadood ee soo socda
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo